halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hireerka filimada geeska afrika ee oo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka duurnimo ee maanta duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba mar kale waa afarta bisha oktoobar sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan idaacadda barnaamijka duurnimo ee maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada ad ku dhegeysan doontaan barnaamijka duurnimo maanta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada naafada aan lixaadkoodu dhammayn ee soomaaliya ku dhaqan iyo haddana sida ay uga faa'iidaystaan fursadaha ay haystaan islamar ahaantaasina ay ula mid noqdaan dadka kale ee lixaadkoodu dhan yahay waxna barta islamar ahaantaasina shaqaysta
aniga khadra kula hadlaayo ma aaminsani naafaaya tahay haddaan qodobkaas aan fahmi lahaa ama aan aaminsanaan lahaa waxaan maxadanay u fiirsan lahaa ama aan dareemi lahaa caqabadaha ila dariska marka haddaad iska indhexidho wixii aad qabto oo maxaadana horey aad eegto waxaan aaminsanahay inaad halkaas u socotaad gaarhis waxaad kaloo degaysan doontaan dhallinyaro ku dhaqan puntland oo lacagu ay iskaga aruuriyeen ku gaday ama ku iibiyey mashiino loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu ku dhacay covid sagaal iyo toban sidoo kale heesii ayaan ka marnayn barnaamijka duurnimo ee maanta balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida baarlamaanka dalka etoobiya ayaa ansixiyey in abiy axmed uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya shanta sane ee soo socota taasoo sii xaqiijinaysa awooddiisa gudaha iyo dibadda oo ay ka jirto walaac caalami ah oo ku aadan sida dowladdiisu ay u maaraysay colaadda ka taagan gobollo ka tirsan dalka etoobiya gaar ahaan dhinaca waqooyiga xisbiga abiy ayaa si weyn ugu guulaystay doorashadii juun dhacday waxaana la dhaariyey isla maanta oo isniin ah xaflad ka dhacday goor dambe caasimada adis ababa oo ay ka qayb galeen madax kalgadisan oo afrikaan ah ayaa lagu dhaariyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya madaxweyne zali work swade oo baarlamaanka la hadashay ayaa sheegtay in ahmiyadda dowladdu ay ka mid tahay wax kaqabashada sicir bararka baahsan ee dalkaasi ka jira oo kor u kacay labaatan boqolkiiba sanadkan iyadoo qiimaha maciishadana ay cirkas ku shareertay iyo in wax laga qabto shaqo la-aanta ka jirta dalka etoobiya duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa washington barnaamijka duurnimo ayaad dhegaysanaysaan waxaa jirta dhallinyaro aadu fara badan oo soomaalidoon lixaadkoodu dhammayn islamar ahaantaasina ka qayb qaata fursadaha ka jira deegaanada ay ku nool yihiin kana faa'iidaysta sida waxbarashada iyo dhinaca shaqada iyagoo islamar ahaantaasina aanan naftooda u qorin inay yihiin naafo balse waxyaabaha karaankooda ay muujiyaan haddaba haashim sheekh cumar good wariyaha v o a ee boorama ayaa la kulmay mid ka mid a dhallinyaradaasi warbixintan ayuuna ka sameeyey
dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qaba qaarkood ayaa dadaal badan oo ay sameeyaan waxay guula ka gaadhaan noloshooda dhallinyaradan ayaa caqabadaha hor yaalla waxay kaga gudbaan adkaysi iyo hiigsiga himiladooda dhallinyaradaasi waxaa ka mid a khadar maxamed diiriye
haashim aad baad umaasan tahay kolley qofku bini aadamkii waxauu is aaminsiiyo ayuunbaa la daris noqda aniga khadra kula hadlaayo ma aaminsani naafa ayaa tahay haddaan qodobkaas aan fahmi lahaa ama aan aaminsanaan lahaa waxaan maxaadana u fiirsan lahaa ama aan dareemi lahaa caqabadaha ila dariska marka haddaad iska indhexidho wixii aad qabto oo maxaadana horey aad eegto waxaan aaminsanahay inaad halkaas u socoto aad gaadhis kolley ka odhan maayo aqoon-yahan baan ahay oo aqoontii caqabad baa ila darisa ayadoo caqabadahaasa aniguna aan ka mid ahaa balse intii karaankayga ahayd ama dadaalkayga ahayd ee juhdi aan gelin karayay inaan waxbarto oo waa geliyey maxaadanay iskuulli waan dhigan jiray kumaan dheeraanin ayada oo laba caqabadood soo ila soo darseen oo marka koobaade waad ka caajisaysaa ama waad ka waad ka niijabaysaa marka twenty four hours lagu sii qaaday catabaddii lagu dhaafay kor lagu qaado lagu soo daadajiyo taasi baan usii wadi waayey waxbarashadeydii ta labaadina waa anigoonan haysanin baabuur curyaan igu filan oo dee maanta de waxbarashadeeda de aan kaga soo kaban karo oo laba cisho haddii aan wato maalinta saddexaad iska banjanayay taasina caqabad bay ahayd markaa waxbarashadeydii hor istaagtay haddaba khatar markii uu sii wadi kari waayey waxbarashadiisii uu ka gaadhay fasalka sideedaad culaysyo ku yimid dartood haddana ma niyad jebin oo wuxuu ku tallaabsaday fikrad kale oo uu noloshiisa guul ku gaadhsiiyey sida uu tilmaamay hankiisii ayuu halkii ka sii waday balse intii aan karayey indhaha isku qabtay isdhaafinaya waxyaabahan ila dariskayo dhan wixii aan bartay alxamdulilah rabbilcaalamiin oo anigaa maantaba ku caanamaalaya iskuolka sideedaad baan ka gaadhay intii kasii saraysay waan sii wada kari waayey kadib waxaan bilaabay ismaan fiirinin anuu ismaan eegin hoos iskumaan eegin markaan iskuolkii ka baxay haddana sideebaad hankaagii usii wadaa halkeebaad nolosha ka soo gashaa sidoo kale khadar wiilkan ka mid a dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qabta wuxuu ku hameeyey inuu guursado wuxuuna iiga sheekeeyey haasaawihii dhex maray marwadiisa iyo waxyaabaha bulshadu ka aaminsan tahay dhalinta baahiyaha gaarkaa qabta sida uu uga gudbay
anu nin naafaanahay waan soo haasaaway sheekaan soo galay marxalada aroos baan soo galay reer baan dhisay las odhan karaa qof naafi bulshadu isma odhan karto qof naafa ayaa maxaadana haasaawaya oo gabarh la baxaaya ama wiil baa maxaadana haasaawaya oo gabarh la baxaysaa lasma odha laysma yidhahda inta badana in haasaawaha naafadu ay tahay mid aada u daciifa oy rabaa oon rabo inay bulshadu fahanto waayo anuu markaan haasaawayay alxamdulilah marwada iminkaan guursaday maahine dee haasaabo kale ay soo maray ay caqabado fara badan baa la soo gudbay ay qof naafaa cidiba ma qaadanayso sidaan wada aaminsannahay oo dee gabadhii waxay rabtaa qofta iyadu dee dee meel kasta la soo marto oo muuqiisii qofka eegaysaa balse maankiisiiyo maskaxdiisa waxa ka dhex guuxaya ma fiirsanayso marka waxaan aaminsanahay kow waxaa laga faa'iidayaa in ayna ay bulshadii fahanto qofka naafada inuu haasaawi karo oo guursan karo intii aad guursatay ee aad reerka yeelatay iyo intii aad doobka ahayd noloshaadii maxaa iska bedelay markaad hadda guursatay ee aad reer yeelatay
haashimow horaa waxaa loo yidhi hama guurso ama geeriyo waayo adduunyadaba labadaas weyaan haddii aad guursato waxaan aaminsanahay adduunyada halkii ku sarraysa inaad taaganta keliya waxaa ku dhib waa geerun marka doobnimadii ama maxaadan iskaabalnimadii kolley caqabado ayay iyadu maxaadan laftirkeedu xambaarsanayd waxaa boqol kiiba boqol ka qurux badan oo ka nafisan oo ka habisan in aad maxaadan reer yeelato
haddii ay dhallinta qabto baahiyaha gaarka ah ay gacanqabad ka helaan dowladda iyo bulshada waa qaar wax badan ku soo kordhin kara bulshada iyo isbeddelka noloshooda haashim shan cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good ayuu kaasi halkaad ka dhegaysanaysen waa barnaamijka duurnimo oo v o a washington si toosadi kaga imaanaya qodobo kale ciyaarihi ayaa inoo soo socda balse markan dhinacii heesaha aynu ku yaraansanno kusoo dhawaada heestan
maalmaha istaba jooga igu adag manaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogiga aaday adna dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday adna dooni muuqaaga maalmaha istaba jooga igu adag manaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogiga aaday adna dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday adna dooni muuqaaga mardhibsaday fogaantaada jodida aa ka murugooday mardhibsaday fogaantaada jodida aa ka murugooday masafada u cudurdaaray cidladana ka meermeeray udulqaadka maadhooyin badanaa ka mermeeray aw dulqaadi maadooyin mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday masafada muxudubdaaray cidladanaa ka mermeeray aw dulqaadi maadhooyin cidladanaa ka mermeeray aw dulqaadi maadhooyin muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna u bandhigay macbuudkeenna duceeyo adkarmisay barinaan ku helo maalin duceeyo adkarmisay barinaan ku helo maalin muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna u bandhigay macmuudkeenna duceeyo akarmisay barinaan ku helo maalin duceeyo akarmisay barinaan ku helo maalin kaligaad muuneeyey murtiday kugu koobay kaasooy kugu dooray magacaan weynayey allaynee ku maamuusay magacaan weynayey allaynee ku maamuusay kaligaad muuneeyey murtiday kugu koobay asooy ku dooray magacaan weynayey allaynee ku maamuusay magacaan weynayey allaynee ku maamuusay kamaarmi kari maaye miyirkaa ku tabaqaali kamaarmi kari maaye miyirkaa ku tabaqaali meelbaan ku taallaaye ilatoon macaan adduunka maankaygyay kaali ilatoog macaan adduunka maankaygiyay kaalay kamaarmi kari maaye miyirkaa ku tabaqaali kamaarmi kari maaye miyirkaa ku tabaqaali meelbaan ku taallaaye ila joog macaan adduunka maankaygyay kaalay ila joog macaan adduunka maankaygyay kaalay muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna u bandhigay macbuudkeenna duceeyo adkarmisay barinaan ku helo maalin duceeyo adkarmisay barinaan ku helo maalin muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna u bandhigay macbuudkeenna duceeyo akarmisay barinaan ku helo maalin duceeyo akarmisay barinaan ku helo maalin
waataa heestaasi halkaaynu kaga gudubno barnaamijka duurnimo ee idaacadda v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington ayuu qeyb ka ahaa dhinacii qodobada kale aan idinku haynay idaacaddeenna barnaamijka duurnimo ayaanu ku laabanaynaa dhalinyaro ku midoobay magaca midnimo oo ka jira deegaanada puntland oo dhinaca samafalka ka shaqeeya ayaa lacago ay iska ururiyeen waxa ay ku iibiyeen qalab loogu talagalay in lagula tacaalo dhibaatooyinka covid ee deegaanada puntland ka jira waxaana qalabkaasi ay ugu deeqaan cisbitaalka magaalada carmo ee gobolka bari sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
ururka midnimo guruub ay ku midaysan yihiin dhallinyaro ku bahoobay ka shaqaynta samafalka bulshada ayaa isbitaalka magaalada carmo ku wareejiyey haamaha naqaska iyo weliba kuwa neef tacaawiya ee dadka uu soo rito xanuunka coronavirus maadaama ay baahi weyn u qabeen bulshada magaaladaasi bashiir maxamed saalax oo ka socday ururka midnimo guruub iyo faadumo cabdulaahi cartan oo ka socotay isbitaalka magaalada carmo ayaa sheegay in baahi weyn ay u qabeen oksijiinkani wax badanna uu ka anfici doono dadka uu soo rito xanuunkaasi
waxaan u maalayaa wuxuu ka turjumayaa iskutashiga iyo hanka iyo qofku marka uu dan leeyahay dhantiisa inuu u dhabarado ka adkayo iskutashigu maanta inuu kuma horreeyo saa oo socotaan ururo mutadawaciin ah oo laga dhex sameeyey ehelka iyo dadka intooda waxgaradka ah oo laga soo bilaabo north foundation midnada falantana guri
buhur ee haamihii dhaadheerka ahaa afartan iyo toddoba xabo waxaa la socda mashiinno mashiinka la suraayo qofka oksijiinta u gudbinaya mashiinkaas isagana waxaa lasoo gaaray siddeed xabo iyo maxaan ku rahdaayay daawada ee oksijiinta soo gudbiya isagana saddex xabaa lasoo gaaray saacadda ku xiran haanta iyaduna waxaa lasoo gaaray lix xabo lix xabo ayaa lasoo gaaray marka waxay intaas ka turjumaysaa baahi aan u qabnay oksijiin ma aanaan haysan oksijiin xaaladda oksijiinta haddaan idinka warreyno iyo waxay naga soo gaadhay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada carmo aqoon-yahano ayaa ka mahad celiyey deeqdan ay soo gaarsiiyeen dhallinyaradaasi iyagoona sheegay inay tahay wax looga mahad celiyo oo dhaqaalaha iyo jihriya iyo maxaa kusha la soo geliyey oo laydiin deeqnahay oo gabadha meeshaa ka hadashay ee ka sheekaysay duufaha iyo ahwaashay soo mareen ku fara adayga oo yuusanay ka dayacin anigu intaa reer carmaan leeyahay waa maamul iyo shacab bawda tan labaad waxaan leeyahay midnada fulantura gududa waxaan leeyahay midnimayo nin aan wax looga bara lama cawdiyo oo kollay ummadda idinkaas baray dad khayr oo abaabilan oo u abaabilan samafalka iyo khayrkaa tihiin waa la soo arkay waxaad qabateen hadday tahay biyaha iyo hadday tahay waddooyinka iyo hadday tahay caafimaadkiio haddaan marxaladdan joogno iyadana waxaan leenahay da waxaan rabaa inaad meeshaad joogteen ka sii wadaameen oo biyihii waxay ka shaqaysa waddooyinkii dee haddana la artana caafimaadkay ka shaqaysa caafimaadkii hadda lagu leexatay marka waa uga mahad celinaynaa shaqooyinka ay qabatay aad iyo aad baana uga mahad celinayaa runtii waxaan leeyahay intii la baxdana ilaahay oo halkaan laga akhriya dhegeysanayseen iyo intii hore ula baxday ceelashaas iyo dhaamkaas iyo waxaas oo dhanna waxaan leeyahay dalka wax ku darsadaa mahad celin buu mudan yahay hadalku intaas weeye meesha hadal badan loogama baahna allah idin barakeeyo ciddii maaragtaa ee maaragta arrintan keentay iyo cidda haddee iyaduna haddeer guryaha ka waaweyn dhistayoo hoolasha tan la fadhiyana iyagana waxaanu leenahay allaha barakeeyaan leenahay dee hoolkaanu intuu leegyahay ninkii waddanka wax keenaba waanu u ducaynaynaa insha allah gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed abwaan iyo duqa magaalada carmo maxamed xaaji faarax ayaa ugu baaqay dhallinyarada kale inay iyaguna qaataan doorkooda ku aadan ka hortegista xanuunka coronavirus
bulshada iyo maamulka inkaas toddoba xubnood weeye toddobadaas xubnood baa waxa lagala xisaabtamayaa oo ay kala xisaabtamaysa midnimo iyo maamulka iyo barmashuurka darbadalka iyo ilaalinta gacankuhayntooda waxaa ka mid afarka midnimo volunteering group anigu xubin baan ka ahay cudurka covid 19 baa dilay nin runtii waa muxsin ah insha allahu bashiir waxaan rajaynayaa sanadada soo socda inta karaankayga ah inaan buuxin doono kaalinta midnimo flinter group kaga jira haddii ilaa haydno si ay sadaqa jaariya ugu noqoto hadduu alleedo waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo shaqada culus aad bulshada u haysaan oo runtii ah oksijiintii oo naftii awalna biyihii yuusuf maxamuud v o e
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
mar kale duur wanaagsan dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ee aanu idinkugu talagalnay barnaamijka duurnimo waxaa inala socodsiinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ayaa waxa uu dhex maray kooxaha liverpool iyo manchester city labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka anfield ee kooxda liverpool waxaana ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah ciyaarta ayaa si weyn waxaa xiise ugu yeelayay maadaama labadan kooxood ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee ku guulaysanayay horyaalka premier leaga liverpool ayaa ku guulaystay sanadkii laba kun iyo labaatankii sidoo kale manchester cityna waxa ay ku guulaystay sanadkan laba kun iyo koob iyo labaatanka kooxda liverpool oo markasta goolasha la hormaraysa ayaa goolka koowaad waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka ay ku dhaartaan ee sadio mane waxaana kooxda manchester city usoo barbareeyey xidigooda da-da yar ee phil forden mar kale kooxda liverpool ayaa gool elisay waxaana shabaqa soo taabtay ciyaaryahan maxamed saalax laakiin dhammaadkii ciyaarta ah ayaa ciyaaryahan keven de bran uu kubad xoogan ka dhaliyey kooxda liverpool isagoo barbareeyey goolkii kooxdiisa lagu lahaa labadan kooxood ayaa xalay iska khasaariyey fursad ay mid kasta oo ka mida ku qaban kartay hogaanka horyaalka premier leaga oo hadda dhibic keliya ay ku hogaaminayso kooxda chelsea ee kubadda cagta kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii barbaraha laba gool iyo laba gool ay ku kala baxeen kooxaha crystal palace iyo leicester city tottenham waxa ay labiyo hal oga badisay kooxda astonvilla oo garoonkooda ay ku martigeliyeen branfordna waxa ay labiyo hal oga badiyeen kooxda westham united oo garoonkooda ay ku booqdeen dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno kooxda ac milan ayaa si dirqi ah kaga adkaatay kooxda atlanta oo isku wajaheen kulanka ugu adag ee toddobaadka ee horyaalka seeraaga ciyaarta labadan kooxood ayaana waxay ka dhacday garoonka kooxda atlanta waxaana saddex iyo laba ku badiyey kooxda ac milan oo ku sigatay in lasoo barbareeyo dhammaadkii ciyaarta kooxda roma oo horkaco tababare hoose murinahana waxay labi eber ku garaaceen kooxda impoli iyagoo kasoo kabtay guuldaradii toddobaadkii hore kasoo gaartay kulanka roma derbi ay kaga hortageen kooxda lazio napoli oo la celin laayahayna waxay labi hal uga badisay kooxda fiorentina ferona waxay afar iyo eber uga badisay kooxda specia halka samdoria iyo udaneza ay ku kala baxeen barbaro saddex iyo saddex ah bolonyana waxa ay saddex iyo eber ku garaacday kooxda lazio dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa xalay la ciyaaray ilja ayaa hal iyo eber ku garaacday kooxda saltavigo sbanyolna waxa ay labiiyo hal ku garaacday kooxda weyn ee real madrid tababare carlo ancelotti iyo wiilashiisa ayaana xalay awoodi waayey inay barbareeyaan kooxda isbanyol gataaf iyo real sociedad hal iyo hal ayay ku kala baxeen villareal waxa ay labi eber uga badisay kooxda real batis halka garanada ay hal iyo eber uga badisay kooxda sevilla wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waa tahay cabduqaadir maxamed mursal samakaab aad buu mahadsan yahay halkaad ka dhegeysanayseen waa barnaamijka duurnimo ee washington si toosay kaga imaaneysaa dhegeystayaal markana heestaase aad sii maqlaysaan waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta allah u naxariiste saada cali warsame iyo cabdibaadil ibraahim
ورثت waa tahay allah u naxariista fanaanada saade cali warsame iyo cabdi baadil ayaa heesaas ku luuqaynayay gabagaba ayaynu u ahayd barnaamijkii duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan kulan dambe nabadgelyo